halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
waxaa dhici kartaa duruufta maxkamadda inay dib u dhigto waxaa dhici kartaa inay soo hormariso oo wakhtigaas la qabtay ee xukunka soo qabtay ay rido xukunkana waa infebra soomaaliya xukunka badda soomaaliya waa iska leh kenya waa ku kala daran tahay waa qayb ka mida qodobada aad maqli doontaan oo ku saabsan maxaa laga fili karaa xukunka ay maxkamadda caalamiga ku ridayso ee badda soomaaliya dhinaca kale waxaad maqli doontaan kenya oo lacago lagu maalgelinayo dadka deegaanada qaxootiga ku nool ay ka danaysatay ama ka dalbatay bangiga adduunka in ka badan boqol iyo soddon dal ayaa ku heshiiyey in la mideeyo cashuurta laga qaado shirkadaha dunida muhaajiriin ku dhintay xabsiyada muhaajiriinta ee libiya iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida saraakiil sare oo ka socota dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah oo kafool kafool ah ula kulmi doona madaxda taalibaan ee la wareegtay dalada afghanistan kulankan ayaa noqonaya kii u horreeyey ee noociisa ah ee dhex mara saraakiisha dowladda maraykanka iyo madaxda taalibaan tan iyo markii ciidamada maraykanku ay ka soo baxeen dalkaasi madaxda maraykanka iyo taalibaan ayaa lagu wadaa in maanta oo sabti ah iyo axadda beri ay ku kulmi doonaan magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa saxeexay shalay oo jimco ahayd xeer taageero dhaqaale loogu fidinayo shaqaalaha dowladda maraykanka ee uu ku dhacay xanuunka loo yaqaano havana syndrome xanuunkan oo aan hore noociisa loo arag ayaa ku dhaca saraakiisha sirdoonka ee maraykanka iyo weliba diblomaasiyiinta maraykanka ee caalamka daafihiisa ku kala sugan astaamaha xanuunkan ay ka cawdaan dadka uu ku dhacay ayaa waxaa ka mid ah madax xanuun aada u fara badan iyo weliba wareer iyo mashaakil dhinaca maqalka iyo aragga ah iyo weliba xasuusta oo khalkhal ku yimaado iyo isbeddel ku yimaada xaaladda maskaxeed ee qofka uu ku dhaco subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dowladda kenya ayaa bangiga adduunka ka heshay malaayiin lacag ah oo lagu horumarinayo deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin kuwaasoo nabaad guur badan uu ka jiro waryaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray
soddonkii sana ee ku dhowaad dadka qaxootiga dalkani kenya ay deganaayeen deegaanada ay degan yihiin saameyn dhanka dhaqaalaha iyo bay-ada ayay u geysteen dowladda dalkani kenya ayaa bangiga adduunka malaayiin lacaga haatan ka daynsatay taasoo kor loogu soo qaadayo deegaanada dadka qaxootiga dalkani kenya ay ku nool yihiin oy ugu weyntahay xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo xerada qaxootiga ee kakuma malaayiintan lacagta waxay geli doonaan dadka deegaanka degmooyinkaasi kala duwan ku ah noloshooda ayaana wax badan looga bedeli doonaa maxamed faarax waa isku duwaha barnaamijkaasi bengiga adduunka laanteeda dowladda dalkani kenya u xil saartay la socodka iyo weliba hergelinta mashaariicda kala duwan ee lacagta bengiga adduunka laga soo amaahday projectga nato waxaa fulinaysa dowladda kenya oy lacag loon oo walbank ay bixisay ku fulinaysa mashruucyo kala duwan oo ka socdo lagdhera dhadhaab iyo faafi faafi iyo lagdhera iyo dhadhaab waxaa lacagta nato loogu meeleeyay ayaga waxaa waaye meelaha xarooyinka qaxootiga ay ku yaalaan oo qaxootiga uu saameeyey soddonkii sano oo aan soo dhaafnay magdhow ayaa waaye maadaama waxyaalo fara badan qaxootiga dhertii uu wax u dhimay biyihii hataa ceelasha ma aragtay laqoda hoos ay u dhaceen daaqii baa xoolihii ay waayeen dadkii baa ma aragtay hataa ma aragtay noloshooda iska adkaatay marka mashruucan dowladda kenya ayaa noogu deeqday oo noo fulinihaysa dad badan ayaa siyaalo kala doon u kala fasirtay hanaanka iyo habraaca lacagahaasi loo bixinayo halka qaarkoodna ay siyaasiyiin salka u saarayaan buuq fara badanna uu hareeyey qaybo badan oo ka tirsan degmooyinka dhadhaab legdheera iyo faafi oo ah degmooyinka saddexdee gaarisa county lacagahaasi haatan la siinayo iyo weliba deegaanka koonfurta wajeer iyo degmada kakuma oo inta badan ahayd isqabqabsi fara badan in lacagahaasi ay soo mareen haatanna mudane maxamed faarax ayaa waxa uu ka waramaya qaabka hantidaasi loo isticmaalayo iyo dareenka shacabkuba waa uu taabanayaa sanadka haddaan soo dhaafmo sanadka horreeyay labada kun iyo sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka annaga waxaan helnay haddaan reer gaaris nahay boqol iyo soddon milyan boqol iyo soddonka milyan waxaan ku qabanay gurubyada maamooyinka iyo dhalinyarada iyo maaragtay dadka danta yar gurubyadooda waxaa lagu bixiyey lacag lixdan milyan lixdanka milyan gurubka waxaa la siinaya shan boqol oo kun toddobaatanka milyan oo kaleetana mashruucyaha biyaha ayaa lagu fuli mase war lagu qodiya mase biyo maartay pipin magaalada dhexdeeda looga hagaajiya sida leboya oo kaleeta shan shan kilomitr oo magaalada dhexdeeda ah ayaan ayaan ku hagaajinay magaaladasto biyo gelin si nin kastaba iridiisa uu biyo oga helo lacagta ayada ahayd oo boqol iyo soddonka milyan ahayd lagdhera waxay heshay afartan iyo saddex milyan iyo bar dhadhaab afartan iyo saddex milyan iyo bar faafina afartan iyo saddex milyan iyo bar labaatan milyan oo sabcounty kasta labaatan milyan gurubyadaasi labaatan iyo saddexna waxaa lagu qabtay mashruuca biyaha hadda aan sheegay oo kaleeto bahuri darar baan ka dhisnay tangiyaala la hagaajiyey ceelkii waxaa loo soo qoday injin ayagoo iska fadhiyaan oo dadka abaa maarata ka kala carareen meesha ayaa injimo loogu soo goday marka lacagta ayadaheed sanadkaasito xisaabteeda saas ay ku baxday faarax ayaa waxa uu aaminsan yahay in mashruucan uusan ahayn mashruuc shacabka gobollada waqooyiga looga baahan yahay inay siyaasad geliyaan taasoo uu sheegay in haddii siyaasadii barnaamijkan uu soo gala halis uu geli karo wuxuuna sheegay in barnaamijkan uu yahay barnaamij si toosa wasaaradda maaliyadda dalkani kenya ooga imaanayo gacantana iyaga ay ku hayaan dad shaqaasi oo gaar oo barnaamijkaasi gacanta ku haya ama hay-ado gaar ana aysan jirin keliyana ay tahay in dadka deegaanada kala duwan ay yihiin kuwa soo xulanayo baahida deegaankaasi ka jirto taasna ay tahay baahida ay ka jawaabayaan biyaha keli mase war ahataa mase biyogelin ahataa mase taangi ahataa mase ceel ahataa waxaa ku baxday laba boqol iyo toddoba iyo toban milyan xagga caafimaadka boqol iyo siddeetan milyan xagga tacliinta boqol iyo konton iyo sideed milyan xagga jidadka lixdan iyo afar milyan projectaha hadda aan qabanay sanadka mase noo socdaan weli oo haddaba socdaan qaarna dhamaasha tirmeen oo hadda shalay uu wasiirka uu maarata xerigga ka goynayay biyaha keli waa toddobaatan iyo saddex mashruuc baan ka fulinay xagga caafimaadka konton iyo afar mashruuc baan ka fulinay xagga wasaaradda tacliinta afartan iyo sideed mashruuc baan ka fulinay xagga sanitationka iyo masqulaha waxaan ka fulinay labaiyo toban mashruuc xagga jidadka labaiyo toban mashruuc jidadka isgaarsiinta maaragtay tuulooyin tuulooyinka loo furaayo meelaha maaragtay xoolaha hilibka lagu qala naftigeeda waan hagaajinay sagaal meelood baan ka hagaajinay qaarna hadda weli way socdaan oo may dhamaanin qaarna wayba dhammaadeen oo biyaha keli mashiimaha aan qodnay waa sagaal labana waan qalabaynay ku dhowaad soddon sano oo dadka qaxootiga gobolladaasi waqooyiga dalkani kenya ay ku noolaayeen dadka deegaankaasi waxay dalbanayeen in magdhow looga sameeyo xaaladaha adag ee dhanka bay-ada ee dadkaasi qaxootiga ay soo gaarsiiyeen tanina waa habraac si rasmi ah haatan dowladda dalkani kenya oo iga dalbatay dowladaha caalamka iyo weliba bangiga adduunka malaayiin lacagna lagu siinayo korna loogu soo qaadayo deegaanada ay saameynta ku yeelatay dadka qaxootiga haatan dalkani kenya ku dhaqan maxamed faarax shire v o a garisa aada ayuu mahadsan yahay maxamed faarax shire oo warbixintaasi inooga soo diray gaarisa halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waana subaxnimo sabti ah bisha oktoobarna waa sagaal sanadka labada kun koob iyo labaatanka dhinaca kale labayo tobanka bishan oktoobar oo ku beegan maalinta isniinta ee soo socota maxkamadda cadaaladda caalamka ee i c g ayaa siday hore u shaacisay waxa ay ku soo godaamin doontaa ama go-aamin doontaa xukunkii soodinta biyaha ee soomaaliya iyo kenya ay ku muransanayeen haddaba xukunkaasi muxuu noqon karaa sideese ayaa uu u dhaqangeli karaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o e da qaaradda australia ibraahim cumar baafa waxa uu weydiiyey garyaqaan yuusuf cabdi faarax oo degan magaalada melbourne ee dalkaasi australia isagoo oo weliba weydiiyey shuruucdan kaasoo bartay shuruucda caalamiga ah ugu horeyn waxa uu weydiiyey sida ay maxkamaddu u xukumi doonto isniinta soo socota waxaana uu yidhi
su-aashan ah yay maxkamadda u xukumi doontaa xukunka haddii lahaydno la sugaayo labaiyo tobanka bishan ee dabcan badda soomaali baa iska leh kenyana shaqo kuma laha waxaa dhici karta duruufaha soomaaliya ay ku jirto inay kaga faa'iidaysan lahayd laakiinse kenya way og tahay inaysan baddaas lahayn waayo madaxweynihii kenya ee jiray wakhtigaas oo ah jomo kenyatta iyo xaylo salaase ayaa waxay hordhigeen mooshin ururkii o auda afarkii lagu qabtay qaahira in xuduud kasta xuduud wadan walbo afrikaana uu noqdo markuu xorriyadda qaatay xuduudkuu lahaa taas waa la saxiixay kenya waa saxiixday soomaaliya wafdigeedii ma ay saxiixin marka maadaama kenya ay saxiixday way og tahay bilowgaba inay ku gardaran tahay inay kiis bad ee soomaali geyso waayo heshiiskas keliya ayaaba bindin ah u qabanaya maadaama ay saxiixeen in wadan walba xuduudkiisu uu noqdo markuu xorriyadda qaatay
haddii ay i c j xukunka badda ay labada wadan mid u rido ma laga yaaba in arrintaasi dagaal ay horseedo sidee ayay soomaaliya ku difaacan kartaa baddeeda xukunka hadduu soo baxo wuxuu noqon karaa laba nooc waa dhici kartaa duruufta maxkamadda inay dib u dhigto waana dhici kartaa inay soo hormariso oo wakhtigaas la qabtay ay xukunka soo ay rido xukunkana waa in favor of soomaaliya xukunka badda soomaaliya waa iska leh kenya waa ku gardaran tahay maxkamaddana waa og tahay jimciyadda qurba ka dhexaysana way og tahay looyaradii difaacay badda soomaaliyana way og yihiin in mataqaanaa muxuu ahay kiiskan uu yahay kiis iska cad oo aan kenya shaqo ku lahayn maxkamaddu qaabkee ayay u qabataa dacwooyinka yaase u fuliya markii ay go-aan rido maxkamaddu markii loo geeyo application oo waddan uu geysto waddan kale u gudbisaa wadan kale markuu ogolaado keliyay qaadaa wadan kale hadduu diido dacwad maba qaadaba marka laakiinse maxkamaddu xukunkeeda fulin ma leh hay-ad fulisa oo gaar ah ma laha laakiinse dastuurka jamciyadda quramaha ka dhexaysta sagaashan iyo afar ayaa wuxuu sheegayaa in wadan walbo ka tirsan jamciyadda quramaha ka dhexaysa uu u hogaansamo muxuu ahay xukunka maxkamadda caalamiga ah marka hay-adda fulisa practically markuu xukun soo baxo waa security councilka taariikhda markaan eegno united nationka ama maxkamadan i c j international court of justice nineteen forty sixkii waa la asaasay boqol iyo kob iyo siddeetan kiis bay qaaday oo nooc walba ah marka security councilka hadda ka hor nicaragua case oo aada loo yaqaanay oo maxkamadda caalamiga ah ee saxiixday kiis nicaraguana security councilka ayaa geysay resolution in xukunkii maxkamadda la fuliyo dowladda maraykanka ayaa vito saartay marka mana soconin heshiiskii xukunkii maxkamadda ma soconin marka kenya de hadday ku leedahay saaxiibo shanta wadan oo muxuu ahaye security councilka hadday vito saaraan xukunkii ma shaqaynayo marka dowladda soomaaliya waxaa loogu baahan yahay inay loo binsuubiso inay waxaas dhicin markay ay gudbinayso resolutionka waa maxay fariintaada ku aadan dowladda soomaaliya ee la habboon inay qaado xukunka markuu soo baxo kadib waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya haddii xukunkaas uu noo soo baxo oo loo xukumo soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay samayso loobin fara badan security councilka haddii kale waxaa dhici karta in security councilka ay vito saaraan shanta wadan mid ka mid ah kadibna ay arrintii noqoto mid shaqayn weydo
aad ayuu mahadsan yahay gareeqaani yuusuf cabdi faarax oo degan magaalada melbourne dalka australia oo u waramiyay wariyaha v o da ee qaaradda australia ibraahim cumar bafo subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dad muhaajiriin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen qalalaase ka dhacay xarun ka mid ah goobaha ay ku xiran yihiin muhaajiriinta warkan ayaa waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni wararka ka imaanaya dalka libiya ayaa sheegaya in ay geeriyoodeen shan ka mid ah muhaajiriinta ku xidhnaa magaalada triboli caasimada dalkaasi kadib markii boqolaal muhaajiriin ah ay ka baxsadeen mid ka mid ah xarumaha lagu xidhay kumanaan tahriibyaal ah oo sharci darre ku galay dalkaasi ururka caalamiga ah ee socdaalka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m ayaa xaqiijiyey ugu yaraan shan muhaajiriin ah in ay ku dhinteen toogasho ka dhacday xarun lagu hayo muhaajiriinta ku xihan dalkaasi libiya sidoo kale warbaahinta libiya ayaa sheegtay boqolaal muhaajiriin ah oo sharci daro ah inay ka baxsadeen mid ka mid ah xarumaha lagu hayo muhaajiriintaasi oo ku taala caasimadda libiya ee triboli kadib markii ay la soo darisay arrimo la xidhiira nolol xumo iyo duruufo ka baxsan bani aadamnimada sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi ayaa muujinayay tahriibayaasha oo ka baxsanaya xarunta dadka lagu hayo ee ku taala xaafadda gowda ee dhinaca waqooyiga ee magaalada triboli muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ee dalka libiya ayaa muujinaya boqolaal muhaajiriin ah oo dhaawaca oo dhex ordaya shaaracyada waaweyn ee magaalada triboli kuwaasi oo lagu soo waramayo in ay haleeshay rasaasta lagu furay tahriibayaasha baxsanayey arrintan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii la shaaciyey xaaladaha naxdinta leh oo ay muhaajiriinta sharci darada ah ay ku nool yihiin gudaha xarumaha muhaajiriinta ee dalka libiya qaramada midoobey ayaa horaanta bishan sheegtay muhaajiriinta iyo tahriibayaasha ku sugan magaalada triboli in ay wajahayaan xaalado cakiran kadib markii ay la kulmeen cadaadis ba'an arrimahan ayaa imaanaya xili dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ay shaaciyeen laba maalin ka hor in mas-uuliyiinta libiya ay xireen ugu yaraan shan kun oo muhaajiriin ah shan maalmood gudahooda taasoo tirada muhaajiriinta ka dhigaysa xarumaha dadka lagu hayo ee triboli saddex laab ayagoo ka digay in maxaabiistu ay wajahayaan xaalado bani aadannimo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka libiya ayaa ku dhawaaqday inay qaaday olole amni oo ka dhan ah muhaajiriinta sharci darada ah iyo dadka ka ganacsada maandooriyaasha libiya ayaa horey u ahayd xarun si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta sharci darada ah kuwaasoo doonaya in ay gaaraan dalalka reer yuruba taasoo sababtay in kumanaan tahriibyaal ah ay ku geeriyoodaan badda mediteraneanka ee u dhexaysa libiya iyo yuruba tobankii sano ee ugu dambaysay xuseen saxnuuni v o a qahira
markalesu wuxuunase dhegeystayaal halkaad nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a in ka badan boqol iyo soddon dal ayaa ku heshiiyey in la mideeyo cashuurta laga qaado shirkadaha dunida heshiiskan ayaa dhigaya in shirkadaha laga qaado cashuur mideysan oo boqolkiiba shan iyo toban ah madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiskan haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno nuxurka heshiiska waxaa arrintaasi aan ka waraystay jamaal cali xuseen oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha caalamiga ah
heshiiskan horta waxaa gaadhay wadamada ku bahoobay xagga dhaqaalaha iyo horumarinta oo a c d la yidhaahdo o e c d marka lasoo gaabiyo oo ay hogaaminayaan wadamada iyo dhaqaalahooda aada koo horumaray marka wadamadii adduunka waxaa dhibaato ka jirtay markii horeeto in xagga cashuurta wadan walba w wadan walba wuxuu doono uu samayn jiray oo wadanka hebel cashuurta intaasaan ka qaadana wadan kalena cashuur kale inta ka qaadaan ay ahaan jirtay wax kala kala gaargaara marka baac mushtariga inuu dhibaato ku qabay marka waxaa laisla gartay in tax rate ama canshuur xadidan oo laisla garanayo kulligeed caalamka oo dhan oo boqolkiiba shan iyo tobanah in layska qaado waxaana heshiiska galay boqol iyo lix iyo soddon wadan ayaa galay oo marka la eego dhaqaalaha adduunkana noqonaysa boqolkiiba sagaashan dhaqaalihii adduunka boqol kiiba tobanun baa ka maqan wadamada halka isugu yimid wadamadii ugu xooga weynaa boqol iyo lix iyo soddon wadan baa heshiiskaa galay waxaana la filayaa in taasi ay xagga dhaqaalaha horumariso sababta imika wadamada yaryar iyagu canshuurta yarar qaaday sida republic of ireland oo kaleeto aad bay uga faa'iday maxay hayday oo waxay heshay maalgelin fara badan iyo shirkado badan oo halkaasi maaragtay ka samaystay maalgelin ama xerku waras ka dhigtay marka tani waa heshiis wanaagsan oo caalamka oo dhan beneficial u ah wadamada combaniyada yaryar qaarkood ku dhibaataysnaayeen in ay wadamada qaar cashuur fara badan laga qaado iminka cashuur iska mida ayaa laga wada qaadayaa oo halka sidaa lagu heshiiyey boqolkiiba shan iyo toban ah arrintan waxay saameynaysaa shirkadaha waaweyn oo keliya mise dhammaan shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryarba kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba way saameynaysaa laakiin dhibaatada waxa ku qabay inta badan shirkadaha yarar ba ku qabay sababta shirkada waaweyn iyagu lacagtay soo saarayeen lacag fara badan weeyaan oo markaa iyagu nacamtii xog dhaqaale ayay haystoon iyagu way way u adkeysan karayeen cashuurihii kala gegedisnaa iyo xataa cashuuraha kala gedisnaa cashuur marka taxka la biri la diyaarinayo ama cashuurta la diyaarinayo de dha culays bay ku haysay waddan walba waa ina cashuur ka xareeyaan oo eh, dee cashuur complicated ah oo kala gaargaar ah ama dee dhib badan laakiin imaka wax walba waa waa taa la fududeeyey boqol kiiba shan iyo toban baa wadamada laiska qaadaya waddan walba eh, waddanka kale uu ka qaadaya eh, mada- kambaniyadooda marka waa arrin wanaagsan oo u wanaagsan dhaqaalaha adduunka oo furfurnaan iyo wuxuu keenaya iyo horumarin iyo shaqo abuur buu keenaya in shirkadihii yaryaraana laftigooda ay sii xoogeystaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo arrintani see u saameynaysaa wadamada dhaqaalahooda hooseeyo aad bay si si fiican bay u saameynaysaa oo oo ah positive ama eh, dhinaca maaragtay wanaagsan Eh, waxay sababta u saameynaysaana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahooda u liitay shirkadahooduna de shirkado waaweyn may ahayn oo oo culays loo xoog leh shirkadahoogu markaa waa kuwa shaqo abuurka sameeya Eh, maadaama shirkadahooga iyo kuwa shaqo abuurka sameeya cashuuro fara badanna meelo kale ay ka helayeen dee dhaqaalahoodu maaragtay wuu iska liitay laakiin iminka maadaama cashuurtii la dhimay oo boqol kiiba shan iyo toban laga wada dhigay si simanna ay maaragtay ay u tartami karayaan oo ay ula tartami karayaan shirkadihii waaweynaa taasi waxay u keenaysaa in wadamadaasi ay dhaqaalahooda horumaro maadaama ay eh, shirkadahoodii ah, maaragtay ay dee eh, heleen wax wanaagsan oo iyo suuqyo caalami oo kaleeto oo oo imika ay markii hore ka baqan jireen maadaama ay cashuurtii imika wada og yihiin taasina waxay keentay in dadkooda ay shaqo helaan oo shaqo abuuris ay samaystaan ay sameeyaan taasina waxay aada u anfacaysaa dhaqaalihii wadamadii yaryaraa ee soo korayey sababta dhaqaalaha wadamada yaryara soo korayay badankoodu shirkadahooda ayaa ayaa laga dheexan karaya oo muraayad ka ah haddii shirkadahoodu ay xoogeystaan oo ay macaash soo saaraan oo ay shaqo abuur sameeyaan oo dad ay maaragtay qaataan taasi dhaqaalaha ayunbay usii wanaagsanaataa dowladuhuna way kusii ficnaadaano cashuur bay ka urursadaan wanaagsan
aada ayuu mahadsan yahay jamaal cali xuseen oo ah aqoon-yahan islamarkaana khabiir caalami oo ku takhasusay dhaqaalaha adduunka waxa uu ku sugan yahay magaalada hargeysa halkaad nagala socotana dhegeystayaal waa laanta soomaaliga ee v o a subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington booliska dalka britain ayaa wacad ku maray in ay qiimeyn ku samayn doonaan haddii la helo cadeymo muujinaya in amiirka dubay ahna ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka isutaga imaaraadka carabta sheekh moxamed bin raashid al maktuum uu bixiyey amarka in qalab lagu xidho telefoonka gacanta ee xaaskiisii hore si loogu soo basaaso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v oda ee qaaradda yurub cabdil- cabdixaafid cawil ismaaciil
warbixinta hore uga soo baxday maxkamadda ayaa lagu sheegay in sheekh maxamed bin rashiid al maktuub oo ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka isutaga imaaraadka carabta ahna hogaamiyaha dowladda dubay oo labiiyo toddobaatan jir ah uu isagoo isticmaalaya awood muuqata iyo mid maldahan uu amray in telefoonka gacanta ee xaaskiisii hore lagu jebiye qalab ay haystaan uun dowladuhu oo loo isticmaalo dhegaysiga telefoon aan markaasi gacantaada ku jirin xaakinkii qaaday kiiska baaritaanka jabsiga telefoonka lagu dhagaysto oo la yidhaahdo andrew mcafarlen ayaa sheegay in sheekh maxamed uu awoodda dowladdiisa u adeegsaday waxuu isagu markaasi u arkayay xuquuquu leeyahay waxaanu sheegay in la isku dayey in ilaa lix telefoon la dhagaysto iyaga oo aanay ka warqabin dadka leh ama sita telefoonnadaasi dadka la isku dayey in telefoonadooda gacanta la jabsado waxaa ka mid ahaa qareenka u doodayay xaaskii hore ee sheekh maxamed fiona shackleton xubin ka tirsan aqalka sare ee odayaasha una fadhiya xisbiga talada haya ee konserfatifka iyo mas-uul kale qoraal ay soo saareen booliiska london ayay ku sheegeen in saraakiil dembi baadhayaal gaar ah kiiskaasi loo saaray sanadkii aynu soo dhaafnay waxa aanay dabagal dheer ku sameeyeen dembiyo la xidhiidha xog ka helid qalabka lagu wada hadlo iyada oo aan dadka haystaa ogeyn iyo xog u dhac macluumaad shakhsiyadeed oo britain dembi ka ah saraakiishan ayaa shan bilood si qoto dheer baadhitaan u waday iyagooo kaashaday hay-adaha ku shaqada leh kiisaska noocan ah laakiin joojiyey howlgalladoodii bishii februaayo ee sanadkan saraakiishan ayaa waxa kale oo ay sheegeen inay sameeyeen dabagal ballaaran iyagoo markii dambe sheegay in kiiskii uu gaadhay meel aanay dhaafin karayn waxayse sheegeen inay dib kiiska u furi doonaan haddii la helo cadeymo cusub hogaamiyaha dubay ayaa beeniyey eedeynta ah xogudhicidda laakiin qareenadiisa ayaa waxa ay sheegeen inay suurtagal tahay in dowlado kale oo ay jordan ku jirtaa ay howlgalladaasi ku kici karaan iyaga oo uga dan leh inay isaga ku ceebeeyaan aalad loo isticmaalo u dhicidda xogta oo israa'iil lagu sanceeyo suurtagalla ka dhigta in la ogaado qofka halka uu joogo lana akhrisan karo fariimaha qoraalka ah ee loo soo diro ama iimaylada ayaa loo sheegay qareenada amiiradda ay shiikha kala tageen inay suurtagal tahay in loo isticmaalay telefoonkeeda gacanta aaladaasi xogtaasina waxaa siisay xaaskii ra-iisul wasaarihii hore ee britain oo la yidhaahdo shirley brel iyada lafteeduna ah qareen hogaamiyaha dubay ayaa maxkamad ku taala britain ku amartay in aanu guri ka iibsan karin degmada ay iminka xaaskiisii hore ka degan tahay britain iyada oo laga cabsi qabo inuu caruurta iyada oo aan la ogeyn ka kaxaysto cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil warbixintaas inoola socodsiinay halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga v o a haatan aynu ku wadasanno codka fanaanada farxiya fiska
waa codkii farxiya fiska iyo muusikii bashiir hanuuniye iyo weliba habeentii hanuuniye studio
codkaasi ay noogu luuqeynaysay fanaanda farxiya fiska ayaa gabagabo u ah baahinteena idaacadeed oo subaxan saakayninka imanaysa si toosa magaalada washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan
This program